haatana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan toddobaadkii tegey baarlamaanka soomaaliya ayaa madaxweyne afarta sane ee soo socota u doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo horey xilka usoo qabtay labada kun iyo labaiyo tobankii ilaa labada kun toddobaiyo tobankii islamarkaana ah hogaamiyihii ugu horreeyey ee soomaali ah ee dib loo doorto ayaa ballan qaaday inuu dalka ka dhigi doono mid heshiisa dunidana heshiis la ah waxaase hor yaalla caqabado dhinaca amniga ah goborada ammaanka iyo sirdoonka soomaaliya ayaa qaba in caqabadahaasi ay sii bilowdaan bilowga xafiiska ee madaxweynaha iyo ka hor inta uusan soo magacaabin ra-iisul wasaare isna soo dhisa golihiisa wasiirada tali ku-xigeenkii hore ee hay-adda nisa cabdisalaan yuusuf guuleed ayaa ka mid ah dadka qaba fikirkaasi soomaaliya mar kasta oo doorasha timaado waxaa dhacaa firaaq amnigaa dhaca ciidamada amniga ciidamada dowladda iyo siyaasaddu aada isugu xiran yihiin markii doorasho loo dhaqaaqo ciidamadana laftooda waxay galaan siyaasaddaas saameyn ku yeelata hadda marka kala guurka waktigan khatar weyn khatar aad u weyna wadanka soomaaliya ku jira especially maamulka magaalada muqdisho iyo meesha dowladda ku shaqaynayso federaalka maamul goboleedyada ka madax banaan sida puntland iyo jubbaland kuwaas waxaweyaan ayaga ammaankooda mas-uul ka ahay wax weyn iskumayna hallaynin dowladda dhexe laakiin maamulada isku dhexlaynaya dowladda dhexe especially magaalada muqdisho oo kale culays aada u weyna abniyaa jira isdhexgal iyo isku dhex milan iyo wax weyn oo qaldanaa jira amniga rofeor nuur kaafi oo madax ka ah macadka daraasaadka amniga iyo diblomaasiyadda ee siraad horeyna usoo noqday la taliyaha amniga qaranka ee madaxtooyada muddo xileedkii koowaad ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isna qaba xilliyada nidaamka kala guurka ah haddii uu ku yimid kala guurku qaab qaab qas iyo iyo qalalaasaad uu ku yimaado iyo hadduu ku yimaado qaab ku yimid deganaansho siyaasadeed iyo amni saamaynta ku yeelan karaa way kala gedisnaanaysaa marka haddii aanu kan usoo kan waktigan xaadirka oo ku yimid qaab aada u kakan oo runtii hay-adihii dowladda ay kala daadsan yihiin kala dambeyntiina aanay jirin oo u muuqato sidaas inuu nidaamkan uu ku yimid ismaaciil daahir cusmaan oo horey taliye ku-xigeen uga soo noqday hay-adda sirdoonka qaranka ee nisa ayaan isna weydiiyey waxa ay la tahay sida caadiga ah marka ay dowlad meesha ka baxdo dowlad kalena ay la doorto qodob dastuuri ayaa jira qodobka boqol iyo saddex kaasoo siinaya ra-iisul wasaaraha markaas joogay xukuumaddiisa inay sii ahaadaan xilgaarsiin ilaa madaxweynaha cusub ee la doortay uu kasoo magacaabo ra-iisul wasaare kaasna islamarkaasna lasoo dhiso golo wasiira laakiin tan hadda aan aragnay waxay kaga duwan tahay firaaqa amnigana keenayana waxay tahay ra-isul wasaarihii iyo madaxweynihii oo musharaxa ahaa oo isku afgaran waayay doorashadii ciidankii oo la siyaasadeeyey ayaa waxay keentay in maaragtay kala shaki u yimaado isla markaasna firaaq maaragtay dhinaca amniga u yimaado maadaama ciidamadii maaragtay ay u bateen in hal meel un amarka laga siiyo amar diidan ay ka sameeyaan dhinaca kale cabdisalaan guuleed ayaa sharaxaya halista amni ee dhici karta xilliyada kala guurka haddoo kale waxaa dhacaysa marka inaan cid ka warqabta ahu jirin shabaab maanta waxay rabeen kusoo geli karaan xog waxaa jirta laleeyahay ciidamo ayaa soo gelaya al-shabaab laga yaabo ciidankaas inay isticmaalayaan gaadiidka dowladda laga yaabo inay isticmaalayaan dharkii ciidamada dowladda maanta in marka laqalqal weyn magaalada laga dhex sameeyo aaday u fududahay amniguna waa danyacan yahay madaxweynaha xukunka hadda la wareegayana waxaa laga rabaa taxadir dheeraada iyo dadaal dheeraada isagoo wakti dhumin inuu ka geysto sidii si u hufi lahay u kala saari lahay u kala shaandhay lahay khataraha intaas la eg hay-adaha amniga dhex yaala oo maanta laga rabo in uu tallaabada koobaad u qaadaya sababtoo haddaan gurigaada ammaan ahayn deriskaada waxma qaban kartid madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu maamul goboleedyada heshiis dhaba la galo sidii amniga wadanka loo sugo haddaan heshiis lagu ahayn siyaasadda wax badan lagama qaban karo amniga magaalada xa markaa saddex iyo toban kilomitr ka socoto ama labaiyo toban kilomitr ka socoto waxaad gelaysaa maamul goboleedka madax banaan magaalada muqdisho sida hirshabeelle iyo maamulka koonfur galbeed marka waxaas leeyahay waa inay laga wada tashto ciidamada waa in laga tashto amniga waa in laga wada tashto maarata qaabkii amniga shabaab looga hor imaalahay runtiina waxaan aaminsanahay magaalada muqdisho filla soomaaliya hay-adihii amniga ee gaashaandhig ha noqoto nabad sugud ha noqoto booliiska ha noqoto al-shabaab iyo dadka maaragtay soomaaliya cadowga ku ahay jiritaankeeda maanta saameynta iyo awoodda ay kuleeyihiin hore uma soo marin soomaaliya haddaan si saxa looga howlgelin oon dad sax ahoo mas-uuliyaddaas qaba kara aan loo dhiibin laga howlgelin baaritaan dhaba laga samaynay waxaan isleeyahay fashil dowladeed oo muddo dheer lala lala fiiqda ayaa soomaaliya kusoo foole ama ay wajihi doontaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay la hadalhayay muqdisho suurtagalnimada in la lunsado qaar ka mid ah hantida dowladda xilligan kala guurka oo gaadiid iyo hub ay ku jiraan taasna ay saamayso ammaanka rofesor nurkaafi ayaa ka mid ah dadka fikirkaasi qaba waxaa shaki la-aana in dhaawac soo gaaraya dhinaca amniga iyo dhinaca hatooyada xoolaha ummadda haddii aanay jirin wadaninimo firaaqaasi iyagoo ka faaisanaya iyo in jallaafooyin loo sii dhigo dowladda imanaysa haddii aanay dowladda imika baxaysa aanay raalli ka ahayn qaabka ku yimaadeen kuwa cusubi waxaa kale oo halkaa iman kara in kooxihii nabajiidku iyaga lafahantooduna ay aad iyo aad uga faaisanayaan waxaa hoosu dhacaya muxuu haye canshuur qaadistii ayaa hoosu dhacaysa dakhligii hoos buu dhacaya sida awgeed amniguna waxa weeyaan wuxuu noqonayaa level five waxa la yidhahdo waxay noqonaysaa in dowladda cusubi si muxuu ah farsamaysan oo cilmiyeysan ay arrintaa iyada ah uga hortagto si aanay qodobada noocaasi iyo jallaafooyinkaas arrimaha iminkaan ku soo sheegay aanay u dhicin haddaba ma jiraan hay-ado iyo shuruuc ilaalisa hantida dowladda iyo hubka xilliyada kala guurka ismaaciil dahar cusmaan ayaa ka warramaya waxaan marka hore rabaa in xusuusiyo dhammaan dhegeystayaasha in ay jiraan hay-ado qaabilsan ururinta xogaha hantida ay maaragtay hay-adaha ay leeyihiin gaar ahaan gaadiidka iyo hubka kuwaasoo diiwaan gashan qof alla iyo qofkii isku daya inuu si kale u macmilayo hubkaas iyo gaadiidkaas waxaa qaban doona maaragtay sharcigaa qaban doona sidii horey loo arkane maaragtay in laga hortago si musuqa loola dagaalo waxaa looga fadhiyaa dowladda cusub oo imaan doonta inay la xisaabtanto dadkii lagu ogaa hantidaas inay ilaaliyaan shacabkooda ugu ilaaliyaan islamarkaasna lagu sameeyo orid lagu sameeyo xisaab xer lagu sameeyo hubkii iyo gaadiidkiina la tiriyo wixii maqana lagula xisaabtamo dadkii markaas joogay iyo ciddii markaas ku qornayd oo hubkaas loo diiwaangeliyey ama gawaaradaas loo diiwaangeliyey dhinaca kale waxaa jira ciidamo intii ay jirtay dowladdii maxamed cabdulaahi farmaajo aad ay u hadalhayeen mucaaradka dowladda kuwaasoo ay sheegeen inaysan ka amar qaadan wasaaradda amniga booliiska iyo gaashaandhigga marar badanna ay amar diido sameeyeen haddaba maxay yihiin ciidamada haliste ma ku noqon karaan ammaanka ismaaciil daahir cusmaan taliya xigeenkii hore ee hay-adda nisa ayaa uga warramay barnaamijka ilayska v o a colaado waxaa jira ciidamo aanan u diiwaan gashanayn talisyada maaragtay ka jira dalka ka jira waana ciidamo si gaar ah loo samaystay oo loogu talagalay in maaragtay lagu caburiyo siyaasiyiinta ka maaragtay ka fikirka duwanaa dowladdii hore uu madaxda ka ahaa maxamed cabdullaahi farmaajo waana ciidan lamid ah ciidanka maaragtay toddobada kun ilaa iyo tobanka kun lagu qiyaasay ee eritrea loo qaaday marka waa ciidamo si gaar ah loo shaksi gaara ugu qortay magacyo kala duwana loo bixiyey islamarkaasna loo isticmaalayay in dana guraacan oo doorashada la xiriirta iyo caburin shacabka iyo siyaasiyiinta loo sameeyahay maha ciidamo u diiwaan gashan ee dowladda federaalka ah iyo talisyada dowladda federaalka ay ka kooban tahay cabdisalaam guuleed taliya xigeenkii hore ee hay-adda nisa ayaa isna sharaxaya waxa ka jira ciidamadan waa ciidan si gaara loo sameeyey dad gaara ay sameeyeen meelo gaarana laga soo xulay laga soo qoray meelaha laga qorane waxaa kamid a meeshii lagu dhaqan celi jiray al-shabaab oo ay ahayen dad shabaab kasoo goostay ama shabaab kasoo galay ay joogeen kuwaasa bays u ahay markii hore iyo ciidamo kale oo dad kale oo laga soo aruushay dhalinyaro gobolada aada looga taageersan yahay madaxweyne farmaajo iyo systemkiisa iyo dowladnimadiisa qaarkood waa dad ciidamo hubaysan oo ciidamada dowladda caadiga ama booliiska ama militariga sidooda u hubaysan dharkooda qaba gaadiidka dagaalka ee ciidamada dowladda soomaaliya qaba lagu yaqaano qaar badan oo dhar cadana waa jiraan oo tiro badan oo u badan difaaca shacabka oo ku hubaysan bastoolado runtiina waa mystery waa ciidamo aan celi u xisaabsanyin aysan jirin beledweyne oo kale ciidanka la geeyaa kamid a oo la yidhaahdo markaad taliyaasha ciidamada militariga la weydiiyey leeyahay ciidankaas annaga nagama amar qaataan markii booliiska la weydiiyey leeyahay aniga igama amar qaataan marka ciidankaas inta la ogya waxay ka amar qaataan madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin iyo systemkiisay ka amar qaadanayeen ma ahayn system ciidamada dowladda soomaaliya ka amar qaata ma aha waxaa loogu talagalay si gaara in howl gaara lagu fushado oy cid accountable u yihiin ama cid maaragtay xisaab ku leeyihin aysan jirin waa ciidamadii lagu weeraray sanadkii hore labadii madaxweyne sheekh shariif iyo madaxweyneha hadda la doorta xasan sheekh hoteelkii maa'ida waxyaaba badanoo sidaas ahana ay qabanayeen dadka keliya ee howlgalladaas qaaska loogu talagalay ayay ahayeen maadaama booliisku ay yihiin ciidamo dadka hogaamiyana la yaqaano waxa ay geysanayaanna lala xisaabtami karo militarigu sidoo kale nabad sugidda qaarkeed sidoo kale marka ciidankaas waa ciidan noocaasa waxaan aaminsanaha inay khatar weyn ku yihiin amniga iyo dowladnimada soomaaliya haddii aan si saxa loo maaraynin waqti saxa la maaraynin aan taxadir weyn laga muujin marka waxaa loo baahan yahay isla xisaabtan inuu yimaado in dadkaas marka si fiican looga howlgalo oo iyagana dee waa dhalinyaro soomaaliyeed fursadaha iyo wax xaquuqday leeyihiin la siiyo waxay u baahan tahay shaqo waxay u baahan tahay xirfad waxay u baahan tahay runtii arrin dadaal iyo kalsooni badan leh si aan ciidamada wax uga weydiino waxaan xiriir la sameynay qaar ka mid ah saraakiisha dowladda ee madaxtooyada soomaaliya wasaaradda amniga iyo wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya qaarkood way ka gaabsadeen inay ka hadlaan halka qaar kalena aysan ka soo jawaabin farriimihii aan u qornay laakiin afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya cabdifataax xasan aadan oo aan wax ka weydiiyey arrintan ayaa marka hore ka hadlaya in firaaq dhinaca amniga uu jiro iyo in kale waa mahadsantaha walaal ciidanka booliiska soomaaliyeed horta wax firaaq la yidhahdo asaga maba laha wax firaaq la yidhahdana ma arko sababtoo ah ciidanka booliiska waa hay-ad waa hay-adaha dawliga ah hay-adda keliya ee taagan ee aan isbedeli karin oo firaaq iyo isbedel iyo waxba tiigsan lawa ay helaan goob kasta iyo wakti kasta shacabka soomaalida ay boliis u baahdaan mana dhici karto in firaaq oo xukuumadda iyo baarlamanka siyaasiyiinta wuu dhici karaa laakiin hay-adaha dawladda waa adeegayaal gaar ahaan ciidanka boliiska soomaaliyeed saacad kasta waa taagnaanaynaa goob kastana waa joogaynaa waan ogahay ina laga yaabo in mas-uuliyaddaada halkaa ay gaarsiisaneen ood ka gaabsan karto laakiin waxaa jira marka doorashooyinka ay dhacayeen waxaa jiray in qaar ka mida ciidamada dowladda soomaaliya oo dabcan lagu sheegay inay booliiska la shaqeeyaan ay bardiido ku sameeyeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaa soo baxaya warar sheegaya inay jireen ciidamo aan boolisna ahayn militarina ahayn oo dad gaara ka amar qaata oo magaalada ka shaqeeya wax ciidamadaa ku saabsan oo booliska soomaaliyeed ay ogyihiin ama culeys oo kasoo wajahay ma jiraan walaal ani taliska booliiska soomaaliyeed wuxuu leeyahay taliyo ciidan booliis dee mana jirto meel lagu caddayn karo mana jirto wararka kuturkuteenka magaalada laga wado markaa iska dhaaftaan ma jirto goob lagu caddayn kara in sarkaal booliisa uu ra-iisul wasaaraha ka amar diiday amarkiisna uu qaatay taliska booliiska soomaaliyeed broticool ahaan ayuu wuxuu hoos tagaa wasaaradda amniga oo uu la shaqeyn ula shaqeeya laakiin ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu leeyahay hoggaan madax bannaan oo taliyaha ciidanka booliiska amra taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeedna waajibaadka koowaad uu qaadanaya waa badbaadada nafta iyo maalka ummadda soomaaliyeed taasina waxay kutusaysaa inaan siyaasad wax la yidhahdo meesha soo geli karin amar diidiya amar qaadashin ay jiraan qof walba shaqo kastoo noo diraayana waxaan ku taxliilinaa ku yidhinaa labadaas arrimood ma ku jirtaa amni daro horta shaqada noo diraayo ha ammaanka qofkaas noo diraayo ammaano ka hor imaanaya waajibkiina waa cid aan faritaan ooga rabnaana ma jirto haddii qofka uu hanti dhacaayana cid aan faritaan ooga rabnaa ma jirto oo annaga waajibkeenaya waa qaadanaynaa laakiin walaale anaa kuu caddaynaya ma jirto goob ama mar amar ra-iisul wasaare uu soo saaray mise qof kale mas-uul kale uu soo saaray booliiska soomaaliyeed amar looma soo saaro booliiska soomaaliyeed waxaa la faraa keliya lagu soo wargeliyaa saacadaas iyo saacadaas kala fadhiga baarlamanka jira haye booliiska soomaaliyeed ogaada booliiska soomaliyeed ammaankuu sugaa ra-isul wasaare wuxuu leeyahay saacadaas shirka golaha wasiirada jira halala socdo wasiirada waddooyinka iyo isku xirmi ha loo fududeeyo shaqadaasaa qabanayna ciidanka taraafika la amra waddooyinka inay furaan waddooyinka la badiyo ciidamada la geeyo keliya waxa naga dhexeeya waa intaas laakiin su-aasha ku saabsanayd ma jiraan ciidamo booliisku uu maaragtay aan ka amar qaadan oo booliiskuna ay welwel ka qabaan ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa ku jira guutilida guutida v i d protectionka la yidhahdo uu leeyahay oo sarkaal u gaara oo ciidan gaaraya ilaa iyo siddeed kun askari ay ka tirsan yihiin ka badan oo keliya u xilsaaran ilaalada madaxda waxaa jira ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo fadhiyo gaara ku leh oo cayiman magaalada muqdisho ma jiro koox gaar ah oo magaalada muqdisho degan ee hubaysan oo gaar u degan aan ahayn booliis ama military waxaan maqalnaa ciidamo magaalada muqdisho dadkii aan la hadalnay ama saraakiisha amniga ama madaxdu ay noo sheegeen inay jiraan ciidamo la yihahdo ruuxaan kuwo la yihahdo duufaan kuwo la yidhaahdo ilaalada shacabka ciidamada ama booliisay ka tirsan yihiin mise waxay ka tirsan yihiin militariga walaale ciidanka booliiska soomaaliyeed ruuxaan iyo duufaan midna ma laha ciidanka booliiska soomaaliyeed aan kuu sheegay ciidanka booliiska somaaliya waxaa la yidhahdaa taliska oo hogaano hoos yimaadaan iyo fadhiyo madax banaana la yidhahdaa ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidamadiisa isbeshalka ah ee hubka sita ee la yaqaano waxaa ka mid a daraawiishta booliiska soomaaliyeed oo caan ah oo la yaqaano iyo ciidanka birmadka booliiska soomaaliyed oo iyada la yaqaano xarumaha wasaaradaha waardiyeya waxaa kaloo jira xoogaga gaarka ah oo ciidanka booliiska loo yaqaano xaram cad oo la yaqaano iyo waxaa jira ciidan la yidhaahdo ribon trisbus oo waxaan loo yaqaano r r t da oo contrismka keliya kala shaqeysa fadhida dalka ayna soo bixin badana markay soo baxaan ayay tahay maray taarget ku socdaan marka waxaas ay sheegaysaa kama mid ah ciidanka booliiska soomaaliyeed way dhici kartaa in laamaha kaloo amniga ay samaystaan ciidamo magac gaara la siiyey ciidamo magac kala qarsoon ciidamo ay ka shaqeeya qof walba waxay ku xidhan tahay magaca loo bixinayo ciidanka waxay ku xidhan tahay xirfadda ay ka shaqaynayaan marka ciidanka booliiska soomaaliyeed maba jirtaba askari loo ogolyaha maaskaraadka aan ka ahayn ciidanka ka shaqeeya la dagaalanka argagax doorashada madaxweynaha cusub ayaa ku soo aaday xilli soomaaliya ay wajahayso mid ka mid ah abaarihii ugu ba'naa oo malaayiin qof oo soomaali ah qarka u saaray macluul wax ka qabashada ammaanka iyo dib u habaynta hayadaha ammaanka oo ay ku jirto ilaalinta hantida shacabka xilliga kala guurka dhaqaalaha iyo gargaarka bani'aadnimo ayaa ka mid ah arrimaha khubarada ammaanka iyo hay-adaha caalamiga ah ay kula talinayaan madaxweynaha la doortay xasan sheekh maxamuud inuu xoogga saaro boqolka maalmood ee ugu horreeya xafiiskiisa intaasi waxaa nooga dhan barnaamijkii ilayska v o da ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadannay habacsanaan ku timaada ammaanka xilligan kala guurka soomaaliya iyo suurtagalnimada in lagu luunsado hanti qaran barnaamijka waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah maxamed colaad xasan ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o news dot com ama boggeenna facebook dhegaystayaal waxaa naga xusuusina in barnaamijkeenna soo socda ee ilayska v o e da oo bishiiba laba jeer aad dhegaysataan maalinta isniinta ah inaan ku eegi doono dhallinyaradii tababarka loogu qaaday dalka eritrea oo qaar ka mid ah waalidiintooda iyo eheladooda ay ka codsanayaan dowladda soomaaliya in si deg dega ay u soo celiso inta ka horraysa waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo